barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin jimco ah siddeed iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno jacaylka iyo dhallinyarada ku nool baadiyaha soomaaliya sakaraaday awgaa hurdo seexan waayo waan salalayaa kaadana samraayo sawirkaagu igu dhigan ilaa sabi ahaantii axdigeenni sooyaal wacadkiiha siidiina saraafin xaasha reer aan samaynee sabi iyo exroor idil rabahayna siiya talayay ku sheegi
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada puntland oo loogu baaqay inay ka qayb galaan doorashooyinka soo socda ee puntland
heesaha aad maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
waxay ahayd maalin xiise leh oo ilmo ay ka qubanaysay gudaha aqalka koongareeska maraykanka khamiistii shalay iyadoo bret kavano uu si carale u diiday eedeymaha kufsiga ah ee ay ku soo ogtay christine blasy ford inuu ugu geystay goob xaflada sannadkii kii markii ay dhallinyarada ahaayeen labaduba waxay heleen fursad ay sheekadooda ugu sheegaan guddiga garsoorka senadka intii lagu guda jiray dhegaysi qaatay muddo sagaal saacadooda ciidan marnabo kufsi u geystay ma jirto intii aan dugsiga sare dhiganayay iyo intii aan jaamacadda dhiganayay marnabo ma dhicin ayuu kavanow u sheegay mudanayaasha koongareeska weligay arrintaas kuma samayn iyada amaba qof kale ayuu yidhi saacado ka hor ayay ford u sheegtay guddiga in boqolkiiba boqol uu ahaa kavano midka xadgudubka u geystay ee isku dayay inuu dharka ka saaro ee gacantiisa afka ka saaray si aan loo maqlin qayladhaanteedii caawimaadda kavano ayaa u sheegay mudanayaasha in uusan ka qayb gelin xaflad noocaasa wasiirka arrimaha bulshada ee maymar weyn mayaad aye ayaa sheegay in uu dalkiisu ku guda jiro tallaabooyinkii loo baahnaa ee ayna mid mid u qaadayaan sidii dib loogu celin lahaa toddoba boqol oo kun oo qaxootiga muslimiinta ah oo dalkiisa u dhashay qaxootina ku ah dalka bangaladesh hadalladan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ra-iisul wasaaraha bangaladesh uu ku eedeeyey dowladda budiistaha in ay dib u dhigayso muslimiinta reer maymar in ay guryahoodii ku noqdaan win mayaad aye ayaa v oda u sheegay in shaqada sidii la rabay ay u socoto
dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeenna toddobaadka ayaa marti waxaa inoogu ah maxamed cumar abshir oo ah nin dhallinyaro ah oo dhowaantan aan mar kula kulannay deegaanka caruule oo ka tirsan gobolka sool maxamed ayaa waxa uu iga sheekeynayaa doorka dhallinyarada iyo jacaylka iyo guurka iyo maansooyinka ay ka tiriyaan maxamed laftigiisa oo ah nin dhallinyaraha oo xoolo dhaqata ayaa waxa uu iga waramayaa dareen jacayl ah oo soo maray uu maansooyin kala duwan ku cabiray abdikurin waad mahadsantahay waa su-aal fiican waxaan ku dhashay deegaanka carruur ee gobolka sool dayrtii dayr dhoweyd ayaa gabadh jacayla dhex maray gabadhaas ayaan anoo u sheegaya sidaan sidaan wuxeel dheerahay iyo qiimahaan ku doortay anoo sheegaya ayaan maansa mariyey masadaa waxaa layihahdaa sagal bal ka waran dareenka jacaylka iyo maadaamaad miyi joogto siyaabaha xulashada kalgacaylkaasi iyo wada sheekaysigaasi sida uu kuu soo maray siyaabo badan buu isoo mara cabdikariin waad mahadsan tahay dadka horta wuu far badan yahay jacaylkuna siyaabo badan uu dadka u galaa mar waxaa jirta labada qof ayaa isjeclaada marna qofka ama qofka dumarka wax jeclaada ama ka ninka wax jeclaada markaa waxaa suuragalan isla keeni waayaan oo halkaa ay aragnimo iyo dhib badan kasoo marto marna de labada wa isjeclaadaanoo de waa isla wadaan de caalamkana ilaahay baa de hayo oo dadka u qoraa waxaa weeye cabdikariinuna miyiga dadku dhallinyaradu markay xoolaha soo raacaan oo meelaha taqsinka xoolaha lala joogo ayay dhallinyaradu kulantaa halkaas hadee wixii hawla iyo barnaamijyada la wato halkaasaa lagu dhameeya haddii lasla fahmo iyo haddii kaleba halkaasay ku kulmaan dhallinyaradu dooxooyinka dee xooluhu daaqaan ugu horreysay dee aad dareentay dareen jacayl kugu jiro oo dee uu ku soo hayo bal ka waran waxyaabaha aad sida weyn u xulanaysay ma maansooyinba ma gabaya ma heesaha caadiga ee fanaaniintu ay qaadaanba mise waa curin adiga kaa timid markuna yaraanteedna cajilada ayaan dhegeysan jiray oo heesaha hore iyo baan dhaadi jiray intaa kadib waxaa dhacday inaan anigu isku dayo inaan sameeyo dabadeed markii gabadh jacaylna dhex maray ayaan maase curiyey kale heesaha fanaaniinta soomaaliyada la dhegeysto aad miyiga ku dhegeysataan waa kuwe astiri midhahoodaad la dhacday oo waad ka heshay oo qurux badan ma jiraana way jiraan haadkurin way badan yihiin waxaana u dhegeystay waxaan dee haabuurka iyo maase dadku jecel bulshadana waa jeceshahay aad iyo aad baa loo jecel yahay marka inkastoo diintu ka dayrisay markaa waan dhegeysan jiray oo kuwa aan dee la dhacayna way jiraan waxyaabahana qaar baa murtiyahoo dee wax laga faa'iidaa qaarna dee waa iska makaranaysaa madadaalo heesaha wax laga fahmi karo oo dee nuxurka iyo murtida ku jirto waxaa ka mid ah heesaha xasan aadan oo kale sida heestan cashadu ilaahay cerka taagay bili ciidana ka dhiga gool heestaas oo kale ayaa ka mid ah heesaha wax laga faa'iido oo muxurka leh jacaylkaagi dee gabadhii ma u sheegatay intaadan maasooyinka u tirin bal maansadii ugu horreysad gabadhaasi u tiriso teebay ahaydna maansada isaga la yidhaahdo bay ahayd waana u sheegtay oo dee gabadha waan sheekaysan jiray oo muddo ilaa shan bilooda oo reeru deris ahaayeenba baan halkaa ku sheekaysan jiray dib baa laku ron yahay shantaa bilood dee sheekaa noo soconaysay maasadana waa u mariyey maasadaas waxay unaysaa waqti marka hore gabadhay ammaanaysaa marka dambena sidaan ugu xeel dheeray u sheegaysaa marka saddexaadni waxay u sheegaysaa in aan ku doortay iyo quruxba saasay u sheegaysaa bal ka waran bal dadka ayna dhegaysanaya bal maasadaasi jacaylka kugu kaliftay inaad u tiriso gabadhaasi bal nala wadaag maasadaasi waxaa weeye sagalka iyo daruuraha iyo saymadii roob sanadka oo barwaaqaa saddexdii habeennimo saqda dhexe hillaaco ka siraaday hawd sare sabarada waqooyiga sool iyo sanaag maray salka dhigay nugaalo saxasaxa udgoon iyo sabadoo ugbaadle ay geeda siixdeen sida taala nuurkeed habeenkii la saaray dayaxoo samada jira adaa suuradiisa leh soomaaliya oo idil hablawaad u sidataa saase waa maanasa mugto jacayl baa is ahayd oo igu sugan daraadda asaableyda jiifeen surka iigu marano sababkiiyo wadnahadiga iga saaran oogada sakaraaday awgaa hurdo seexan waayo waan salalayahay kaadmana samraayo sawirkaaga igu dhigan ilaa sabi ahaantii axdigeenni sooyaal wacadkiiha siidiina saraafin caasha reer aan sabaynee sabi iyo exroor idil rabi hayna siiya talayay ku seegi halkaa waa talagelyo iyo
in dee aysan jacaylkaasi dayal u qaadan oo aysan dee dareenkan aad usoo bandhigtay ay qaadato baa taasi ugu sheegaysa ha saasaan ugu sheegaya adku mahadsan tahay saasaan ugu sheegayaa marka saddexaad dalcadda saddexaad heestana aan kusoo gabagabaynayana waxay usii sheegaysaa inaan dee sinji iyo qiimo ku doortay gabadha ayay u sheegaysaa waxaa weeye safiyaa iskaraaday safkii aad ka dhalatay oo siqigii adooga hambaliyo salaan baan samada u mariyo samawaadka ugu qoray safar iyo mawliid sabuux iyo sidataal soddonkeeda rabadaan sinjigaaga gobannimo sawracaaga wacaane marre aan sal guurayn hibay kugu sahansaday habla kaaga socdo saydha kaaga bixi reeraan sabaynee sabiiyo carruur idil rabi hayna siiye maasooyinkao fara badanna way jireen oo aan sameeyey oo aan maase aad tiriso aad kaga hadlaysa dalka hooyo taasi ma dalka hooyoay matalaysaa mise jacaylka adiga gabadhaasi idin dalka hooyana way matalaysaa oo gabadha u sheegaysaa dalka hooyo inuu qiimo badan leeyahay maadaama hadda dhallinyaradeenu tahriib iyo dal shisheeye iyo bayadare u kacaan moogtahay oo dee kuba xileer yihiin oo si badan u aadaan marka waxaan leeyahay dee dalkan hooyo wax ka fiican ma jiraan iyo afkeen hooyo saasaan ugu sheegaya markaa waana ku masaalaya dalkooga dee roob helay oo maaragtay dee barwaaqa ahoo dee aan wax dhigmaba jirin baan ku masaalayadii waana talageliyo haddaan heestaa inoo bilaabo waxa weeye markay daruuruhu ducisi weyne dacalka saareen deegaanta roobka daroore hayso dalkeena hooyo dhulka dooga daadka maraya ubax labdaadshay waa dadiib iyo darajo yaablu qalbiga deeqde hibay ma duulaa mawdal xisnaa dalkeena hooyo nugaalow deelan dadabka xaysimo xalin dusheeda deegaan carroolay damashii qowlow degmadu taallo ramagu deerdhalay damarka caanaha laga durduuray sacab durbaanle iyo damaashaada baaldegeenna dee way arooskeen ku daashadaashoon dalkaaga hooyo bal ka warran markaad intaasoo dhan usoo tirisay gabadhii iyo adiga xidhiirka idinka dhexeeyey ee jacaylka ahaa maansooyinka dee n gabadhu horta abwaanad ma ahayn anaaba dee u geeyay oo n dee way aqbashay waa okay bay tiri samadan garan laakiin gabadhii n dee ilaa xilliga ismanan gusan ahaa ilaa xilligaana waa isku xidhanahay oo n waa wada hawada kuwa soconaa masada haddaa noo soo qabto waxa weeye n oo isla gabadhi ka hadlaso oo laakiin dee dalka maaragtay n waxa weeye deegaanta hawdiyo sidaa tahay hordoogliyo baxadayreed daruuraha hilaaco intay dhibicda daadsheen ka darooray goonyaha sidaa tahay dayaxa guud xidigaha dusheenna iyo dirirka cawleed kuu daawadaayo dawey aragtidaada indhaha uga dooja dooqay jacaylka dawadii naftayda kuma dayn karaa dambarkii gobaaliya sida doobicaanaa nafta u dayibtaa sida dooxageeda leh dalaga iyo beeraha iyo webi durduuray kuu daawadaayo dawey aragtidaada indhaha uga dooja waa maansooyin runtii aada u qiimo badan oo dhaqankii ka hadlaya oo deegaankii ka hadlaya waxaa jirtaa dee adduunka maanta in in dadka dhalinyarada hal abuurka ah n gabdhaha waxay ku masaalaan hal jeer waxyaabaha yaryaroo magaranaysa waxyaaba yaryaroo dhaqankii aan dhaqankeeni hore ahayn n waxyaabaha dee dhulka soo galgalayoo dhulshisheeya laga keenaya baa gabdhaha lagu masaalaa marka anigu n waxaan ku masaalayaa xidigaha daruuraha dhulka dooga waxyaaba maartay dee ayadaha koomka kale een ammaanta hablahoo kale maanse aad kaga tirisay bal ka warran maansooyinkaas oo kale maasooyinka aan kaga tiriyey waxaa jirtay haddee saddex maasaan kuusoo mariyey maase afraad baa jirtay dacadii jidhaam oo degmadii carrooley damaleyda qowlood marimaa dusheedii dhumay dacaladeedii daafaha talixyar dooxadii nuguulood aayihii dalkeenna halkay daraju taalle iyadoo gu iyo deer daruuruhu ku horin ay deelan tahay dooxooyinkeeda le deegaantu dheerto heegada dul joogto alla dayman qurux badan miyay daawashadana loo dalxistay baashkeeda labaadna kusoo noqonaya gabadh kusoo noqonaya dooqay jacaylka dawadii naftayda qalbigayga deeqday waxaa kuula darajaa dayax iyo daruuraha iyo dirirka cawleed ubax deerta soo baxay waxaa tahay hordooglindhoo ka daaleen inayaha dushaada lagu diirsadaa lagu doogaya madadin ammaanto adigan ku doorta waan kuu daryeele adaa dayma quruxsan allow yaa ku daawado oo kuula duule bal ka warran horta marka dhallinyarada laga hadlayo een dee miyiga joogta qaabka noloshooda oo kale dee siday u maareeyaan isku xubnaanshaha dhallinyarada kale een ninka doonaya inuu guursado ninka jacaylku waxay u kala wada qaataan dadka cadikunad waa iska laba labo beeshu markay dooxada taallo oo dhallinyaradu waxaa laga yaabaa intay badan say u badan yihiinba laba laba weeye oo waxaa jira dadka qaarna sirta wuu isku qarsadaa qaarna wuu kala qarsadaa marka in isku qarsato oo isku xidhan baa jirta oo gabadha hiblaayaha marma haysaa kana sheekaysanne ama waan soo shukaamiyey arrintaa meelayno ka jacaylku jira markaa hore inuu guursado ilmaadeeradii iyo saaxiibadii iyo dad maaragtay sir wadaag yihiin buu la kaashanayaa oo saasuu markaa raba u fulinayaa een maadaama een kaba soo qaad tusaal ahaan adigoo kale da-daadu dee aad bay u yar tahay nin dhallinyaraa baad marka laga hadlayo gabdhihii lala bixi jiray ee baadiyaha ee lala tegi jiray ama dhallinyaradu ay la tegi jireen oo kale dhaqankaas weli ma jiraana wuu jiraayo weli miyiga kusii dambeeya weli dhaqankaasi wuu jiraa wuu badan yahay marka laga hadlaya dee waa arrin een iro adag in habeen barkii lasoo gudo oo gabadhi loo yimaado oo lagu ballamo ma dhici karaysaa markay kugu tiri aqalka docdaasaan ka seexanaya inaysan jiibsanin bo islaantu dhinaci jiibtay dee waa dad badan bay ku dhacday dee way dhacdaa dad badan bay ku dhacday kuwa ba intay soo tagaan in habartii toosinayo oo halka kala hadlaya oo halkii la qabanaya ama dee fashilmayo cararaya oo rag badan bay ku dhacday oo dee waxa weeye waxyaabaha matale waa yaaraga lehe raggana cabdikaruinow dhallinyarada sheekada shooyinkanka noocaas ee gabdhaha lagu soo gudayo iyo maarata arrimahaas way jiraan laakiin ragga jab badan baa kusoo mara iyo waayo arag badan dee waa run oo laakiin een gabadhi markii een arrinkaasi uu iska fashilmay waxay noqonaysaa inaysan soconin een marka laga hadlayo hadda miyaysan miyigu isbedelin gabdhihii waxaa laleeyahay telefoonay sitaan wiilasha telefoonay sitaan een taasi miyaynan sahlaynin wada sheekaysigii iyo in guur mustaqballa ay ka wada hadlaan iyadoo xoolihii aada la wada joogtaan way sahlaysaa cabdikariino khadka way sahlaysaa in la sheekaysto oo dhallinyaradii dadka dib maadaama dadka telefon wada sido hawada laga wada xidhiidhayaa marka waxa weeye habeenku isagu waa u gaar oo gabadhu marley waxa fiican inaad dee leef isu timaadaan oo aad afka caadi wadaashaan mobilkan waxyaaba badan baan ka suurtagelayn mogta marka maalintii baa mobilka laga wada xidhiidhayaa dadku dee mobilka midka ma wada sido ka aan sidan isaga qudhiiso dee dad saxibadaas la wadaagaya kala wadaagaya jacaylka ka waran dhallinyarada reer miyiga ah ee baadiyaha joogtay xoolaha raacda dareenka jacaylku sideeba u soo maraana bal qaabku u soo maro noo sharax ilan aragti buu u baahan yahay ka helis buu u baahan yahay in la ys arko in xoolo dooxa la ysugu yimaado mise waa oday ka sheekee jacaylka dhallinyarada baadiyo kay raacaya cabdikariin waa suaal su-aal wanaagsan weeye horta jacaylku fara badan yahay qofna shaqsiba sibu maaragtay ugu dhacayaa qof waxa weeye waa qof maskaxa leh oo isagu waxbuu kala fiirinaya dhallinyarada haddeer joogtana jacaylkoodu waa wax iskaga dhaco oo aan sababa lahayn qaarkood qaarkood waa gabarh mata mid qurux iyo howlo kale iyo qabiil iyo waxbuu ku jeclaanaya samadan garan marka qaaba waasi dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka intaynu barnaamijkaasi mid lamid aan dhammaantayaanu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay dhallinyarada aqoon-yahanada ah inay ka qayb galaan doorashada baarlamaanka ee lagu wado inay puntland ka dhacdo sideedda bisha januari ee sanadka baaqan ayaa ka soo baxay kulan ka dhacay magaalada boosaaso siduu warbixintan ku eegayo waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf kulankan oo uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka siyaasadda iyo weliba sahminta ee hayaan waxaa looga hadlayey sidii loo heli lahaa dhallinyaro aqoon-yahana oo ka mid noqda baarlamanka lixaad ee puntland maadaama baarlamanka puntland dhowaan la xuli doono si ay u doortaan madaxweynaha puntland ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay dogtar yaasiin faarax cartan oo ka mid ah aqoon-yahanada puntland waxaana uu ka warramay sida loo heli karo xildhibaano tayale oo baarlamanka bud ka mid noqda inaynu siino fikrad nabadoonnada iyo isimada shacbigae dadka aqoon-yahanku inay siiyaan aqoon-yahankaa laga rabaa reerkii wax ka qalloocdaan maantay waxaa sabab u noqonaya aqoon-yahankooda iyo nabadoonnadooda waayo maanta waxaa la rabaa lix iyo lixdankan oo hadda ina ku noqday b greco ama number fiis ah ina ku noqday in la tayeeyo oo dad tayale la helo bal si markaan looga gudbo oo aynu haddaynu heli karno doorasho lasii aado allaahu yaclam markay noqon doonto laakiin maanta waaba lagu khasban yahay lix iyo lixdankan in la keeno lix iyo lixdanka muxuu ahaa dad fiican la keeno faarax bashiir iyo cabdicasiis siciid faarax oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah oo madasha ka hadlay waxa ay ka hadleen waajibaadka laga doonayo xildhibaanada cusub iyo weliba awoodaha xildhibaanka uu leeyahay waajibaadkaasi waa sharci sameeye waa qofka sharciga dejinayey waa matale waa qof bulshadii matalaya waa dabagale oo qof bulshadii laga rabo inuu dowladdii dabagalo oo la xisaabtamo hay-adihii kale dowladda waa qof qareen ah oo bulshadii u matalaya u taagan yahay waxaa loo baahan yahay xildhibaan aragti dheer xildhibaan maantay puntland u sahamiya meel ka duwan meeshan xildhibaan aan ku fekerin mooshin aan ku fekerin waxa weeye xukuumaddu maxay reerka iyaga siisay xukuumaddu maxay intaan u samaysay caaisha maxamed oo ka hadashay kulankan uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka siyaasadda iyo sahminta ee hayaan waxay sheegtay in gabdhaha door fiican laga siiyo xilligani xildhibaanada cusub ee baarlamanka puntland marka gabdhaha in la badiyaanba jeclaan lahaa si ay gabdhuhu yacni hooyo ilmahay u qabato waddanka motherland baa la dhahay sooma waddanka hooyo baa la dhahaa hooyo ilmaheeda intay u qabato
ugu dambeyntii sheekh cabdirasaaq xuseen ciise oo ka mid ah culamaa udiinka puntland ayaa ugu baaqay waxgaradka xildhibaanada soo xulaya inay ilaaliyaan ammaanada haddaba waxa weeye odayaasheenna wax soo xulaaya waxaan kula dardaarmaynaa ammaana waxaa la rabaa qofka la dooranaya muwaasafaadka hadda laga sheekaynayay samafale maxamed yuusuf jaamac tiigey waxa uu sheegay in xilligani la doonayo in laga baxo nidaamka ay waxgaradku ku soo xulaan xildhibaanada islamarkaana la doonayo in loo gudbo nidaamka asxaabta badan inaynu nidaamka xisbiyada u guurno markaynu nidaamka xisbiyada u guurno oo xisbigaas uu yahay dad la garanayo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa xisbigaas wata oo dadku ay u codaynayaan oo qof walba codkiisa bixinayo miyi iyo magaalo codka laga bixinayo culayska aynu dareemayno iyo dhibaatada aynu dareemayno maalintaas aynu horta ka gudbaynaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
Washington, the voice of America.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed yuusuf oo warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso dhegeystayaal haatana waxaan soo gaarnay xilligii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara
mahadsanid jaamaca aan ku horeynayo kooxda ah ac milan ayaa ku guuldaraysatay inay kulankeedii saddexaad oo xiriir ah ay badiso horyaalka seriya-ada talyaaniga kadib markii ay xalay barbardhac gool iyo gool ah la dhaafi weyday kooxda impoli waxay ahayd baraajadii saddexaad oo xidhiir ah kadib markii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay barbaro la gashay kooxaha kalari iyo roma ciyaartii xalay milan iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan lucas biglia laakiin waxaa qaybtii dambe ee ciyaarta rigoore ku bareejeeyey francesco kabuto dhowr fursad oo ay milan abuurtay si ay gool u dhaliso ayaa waxaa carqaladeeyey goolacyaha imboli pietro teresiano oo noqday laacibkii ugu ciyaarta wanaagsanaa kulankii milan iyo imboli ciyaar kale oo ka tirsan seriya-aada talyaaniga ayaa waxay khamiistii dhex martay sasuwolo iyo sbal waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda sasuwolo waxaa goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada claudio ajbon halka goolka kalena uu dhaliyey alexander matri guushaasi ayaa sasuwolo u dirtay kaalinta saddexaad iyada oo urursatay saddex iyo toban dhibcood waxaa horyaalka hadda hogaaminaysa kooxda yuventus oo leh siddeed iyo toban dhibic waxaa ku xigta napoli oo leh shan iyo toban dhibcood dhinaca horyaalka sbain haddii aan eegno waxaa la ciyaaray saddex kulan kooxda real valadolid waxay laba gool iyo eber laba gool iyo gool uga badisay kooxda levent real betis ayaa hal gool iyo eber ku martay girona halka deportivo alaves iyo gitave ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah horyaalka ingiriiska mar kale ayay kooxaha ku tartami doonaan kadib markii ay arbacadii dhaceen kulamo ka tirsan koobka e l f berri galab manchester united waxay booqan doontaa westham arsenalna waxay la dheli doontaa kooxda watford fulham ayaa la ciyaari doonta everton kooxda tottenhamna waxa ay gurigeeda ku booqan doontaa harrisfield town manchester city ayaa waxa ay fooda dari doontaa brighton and hof albion halka newcastle iyo leicester city ay ku ciyaari doonaan garoonka newcastle wolverhampton iyo southampton ayaa iyana ka mid ah kooxaha ciyaari doona sabtida laakiin ciyaarta la wada sugayo ayaa waxa ay tahay tan dhexmari doonta kooxaha chelsea iyo liverpool labadan koox ayaa arbacadii isku arkay koobka e f l-ka waxaana ciyaartaasi laba gool iyo gool ku badisay chelsea iyadoo aadan hazard uu dhaliyay mid ka mid ah goolashii ugu wanaagsanaa ee xilli ciyaareedkan laga dhaliyo ciyaaraha ingiriiska dhinaca sbain sabtida ciyaaro xiise leh ayaa la filayaa inay dhacaan tan ugu adagna waxa ay magaalada madrid ku dhex mari doontaa kooxaha mataanaha madrid ee real madrid iyo atletica de madrid real arbacadii waxaa saddex gool iyo eber uga soo badisay sevilla halka ay atletic madrid saddex gool iyo eber ku qaarijisay kooxda weska barcelona oo iyaduna toddobaadkan la garaacay ayaa sabtida la dheeri doonta kooxda atletic bilbow halka kooxda valencia ay booqan doonto real sociedad dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo diyaariyay nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha casha
dhinacii waxaan soo gaarnay heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha gaar ahaan weliba barnaamijka dhallinyarada jaamaca markaad fiiriso dhallinyaraa ku xiran dhallinyara barnaamijkaba loogu talagalay asal ahaan laakiin waxyaabaha sida gaarka u xiiseeyaan marka heesaha intaadan heesta noo soo qaban laakiin nuur kubad cag buu aada uga sheekeeyey horta ma ciyaartay kubad casha ilaa xataa garsooraan ka soo noqda nin baa laga hayaa isma taqaana wa isugu timid waataa codka macaan yurub geenyo heestaay ku luuqaynaysa halkudhageedu yahay muraayadda caashaqa
maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay laleefo macaankan maynuga oo dhan mugaabi jacaylkeennuna midoobi maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maalno hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan adoon adoon dumar ilaamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan adoon adoon dumar iilamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan unbaa lagu meel maraaye qalbigan caashaqu miraayo hadmaan murugada ka maydhi intaan muxibbada wadaagno qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeennuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeennuna midoobi unbaa lagu meel maraaye codkaasi baxsan ee fanaanada yurub geenya heestay ku luuqaynaysay ee muraayadda caashaqa ayaa gebagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeennuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeennuna midoobi xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa